galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo anirahdee habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida arirahdee waa fiidnimo khamiis ah bisha agoos ee sanadka labakuniyosaaabaatanka waa saddex waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah turkiga oo musaafurinaya ajaaniibta aan sharciga haysan iyo kuwa sharci darada ku soo galay dalkiisa maadaama uu dareenkan yahay dareen shacabka dhexdiisa ka jira oo aan la dhayalsan karin taasaa keentay markaa hadda inu mar labaad haddana soo labakaaleeyo olole lagu ururinaya dadka bilaa sharciga ah waddan kastay ka soo jeedaan taasaa walaal baryahan socotay waxaa dhacda in markasta olole kasta oo la bilaabo ay yimaadaan waxyaabo xaddhaaf ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga soomaalida maraykanka dhaqaal ahaan gobolkayga waa gobol qaniisa maxaa qor wuxuu ku jiraa wadan goboladu qaniisan ilaa saddex boqol oo bilyan ayaa sanadkii dhex wareegtaa markaade soomaalidu maadaama ay wada shaqaystaan waxaa la odhan karaa ilaa dhowr bilyan ayay iyakuna dhexdooda ay wareejiyaan waan odhan karaa taas
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida waxaa aada loo adkeeyey ammaanka agagaarka iyo jidadka soo gala dhismaha maxkamadda federaalk ee magaaladan washington d c ee caasimadda dalkan maraykanka oo maanta uu hortaagan yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi aanraahde madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump trump oo xeerbeegtida ay kusoo oogeen ilaa afar dacwadood ayaa eedeymaha uu wajahayo waxaa ku jira kuwo la xiriira iskudaygiisii uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo natiijada doorashada madaxtinimada maraykanka ee laba kun iyo labaatankii taas oo uu ku adkaaday madaxweyne joe biden oo hadda xafiiska fadhiya dacwad oogayaasha ayaa dacwadda ku sheegay in trump uu marar badan ku celceliyey sheegashada musuq maasuqa doorashada uu ogaa inaysan run ahayn uuna ku cadaadiyey saraakiisha doorashada iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore mark bens inay ka shaqeeyaan sidii uu trump xukunka kusii hayn lahaa kooxo taageersan ayaana xoog ku galay aqalka wakiilada aniraahda xarunta golaha sharci dejinta ee maraykanka lixdii januari ee laba kun iyo koob iyo labaatankii xilli markaas aniraahde uu xubnaha koongareska ay ku kulansanaayeen inay caddeeyaan natiijada doorashada kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee najer iyaga oo dhigaya banaanbax ay ku taageerayaan afgembigii milatariga ay ku rideen dowladdii sida dimuqraadiga loo soo doortay iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada amniga ee dalalka reer galbeedka ay muujinayaan mudaharaadyada oo ka dhacay bartamaha magaalada niyame ayaa dadkii dhigaya qaarkood ay wateen calamada ruushka waxayna ku qaylinayeen hadallo ka dhan ah faransiiska iyagoo dhigay isu soo bax weyn oo lagu xusayey sanad guuradii kasoo wareegtay markii dalalka ku yaala galbeedka afrika badankood ay xorriyadda ka qaateen faransiiska sanadkii kunsagaalboqoliyolixdankii banaanbaxayaasha ayaa ku qaylinayay ha noolaado valadimir putin hana dhaco faransiiska isayaka xamadow oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay doonayaan amnigooda oo keliya laakiin aysan u eegeynin halka uga imaanayso ciddii doonaysa inay caawiso haddii ay noqon lahayd ruushka shiinaha iyo turkiga intaba wuxuu intaa ku daray inaysan doonayn faransiiska oo uu ku tilmaamay inuu dalkooda dhacayo sida uu hadalka u dhigay isagoo sheegay inay halkaasi ku sugnaayeen tan iyo lixdankii xilli uusan jirin wax isbeddel ah toddobaad kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee maxamed bazuum muwaadiniinta reer yurub ayaa laga soo daadgureynayaa dalka niger oo kaalin muhiim ah ku leh istaraatiijiyadda faransiiska iyo dalalka reer galbeedka ee lagula dagaalamayo kooxaha jahaadoonka ee laba kun iyo labaiyo tobankii ka dilaacay gobolka saaxil bazuum ayaa hadda waxaa gacanta ku haya kooxdii uu afgembisay tan iyo lix iyo labaatankii juulaay iyadoo madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku baaqay in la sii daayo dhinaca kale senegaal ayaa maanta sheegtay inay ka qayb qaadan doonto haddii dalalka ku bahoobay madasha dhaqaalaha dalalka galbeedka africa ee ecowas ay go-aansadaan in fargelin militari ay ku sameeyaan dalka niger kadib afgembigii toddobaadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee senegaal sata talsol ayaa hadalkan sheegtay kadib markii uur goboleedka ecowas ay ku hanjabeen inuu awood u isticmaali doono haddii milatariga ay dib u soo celin waayaan madaxweynaha ay awoodda ka xoogeen ee niger maxamed bazuum waxay sheegtay ama intaasi ku dartay inay dalkeeda ama dalkeedu ku qasban yahay inuu raaco go-aanka ecowas ruushka ayaa diiwaan geliyey in ka badan laba boqol iyo soddon kun oo askari oo dheeraad ah tan iyo bilowgii sanadkan sida uu maanta sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee moscow dimitr medvedev moscow ayaa sanadkan samaysay ololo dagaal oo askarayn ah iyadoo oo doonaysa inay kaga hortagto weerarada rogaal celiska ah ee kaga imaanaya ukrein oo iyadana doonaysa inay soo ceshato dhulkii uu ruushka dagaalka kaga qabsaday medvedev oo soo noqday madaxweynihii ruushka intii u dhexaysay ilaa ayaa sheegay in laga bilaabo kowda janaayo ilaa saddexda agost ee sanadkan oo maanta ku beegan in ka badan kun oo askari la aqbalay khandaraaska adeega ciidameyntooda sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca bishii sebtembar madaxweyne valadimir putin ayaa ku dhawaaqay abaabul militari oo qeyb ka ah kii u horreeyey ee ruushka uu sameeyo tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka kaas oo naxdin iyo walaac ku abuuray guud ahaan dalkaasi oo dhan iyadoo rag loo diyaariyey ciidanka moscow ma caddaynin tirada ciidan ee markaasi ay bartilmaameedku u yahay iyadoo wararkana ay sheegayaan in ilaa iyo afar boqol oo kun oo askari ay doonayaan inay gaarsiiyaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington shir looga hadlayay habka tabinta wararka xagjirnimada rabshadaha wata oo ay ka qayb galeen wariyaal ka kala socda wadamada bariga afrika iyo geeska afrika ayaa ka socda bartamaha kenya waryaheena magaalada nairobi indisaar saalax xuseen ayaa la hadashay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha warbixintan ayayna nooga soo dirtay shirkan looga hadlayay habka tabinta wararka xagjirnimada ee rabshadaha wata ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada nanyuki ee ismaamulka laikibia ee bartamaha kenya waxaana soo qabanqaabiyey shirkan xarunta sare ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada ee igad shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya wariyaal iyo khubaro ka kala socda wadamada kenya soomaaliya itoobiya south sudan ruwanda jabuuti tanzaniya iyo uganda nimco xasan cabdi oo ah xogayaha abaabulka ururka nusoj oo shirkan ku matalaysay wariyaasha soomaalida ayaa ka warbixisay aragtida iyo sheekooyinka la xiriira xagjirnimada ee madasha lagu soo bandhigay dabcan marka laga hadlayo arrimaha xagjirka iyo tacadiyada ay leeyihiin xagjirnimada dabcan waa gaan karta oo wadankeena wuxuu ku mid yahay wadamada inta badan ka dhacaan dhibaatooyinka ay geystaan tusaale oo kale shabaabka goobahay joogaan in dadka la dhibaateeyo madasha waxaa lagu soo bandhigay warbixino ka hadlay tacdiyadaas oo kale sidoo kale waxaa aragtiyo qoto dheer oo ku saabsan sheekooyinka iyo fikradaha kala duwan ee faafiyaan xagjirka ayaa sidoo kale laga hadlay oo inta badan ay inay isticmaalaan brobagando oo ay dadka jahwareerinayaan si bulshada ee cabsi ay ugu sii beeraan ama ay ka cararaan deegaanada joogan ama meelo kale marka qaabka ay warbaahinta u isticmaalaan xagjirnimadoo kalea lagu soo bandhigay dabcan waa dareemi kartaa marka warbixinadaas la sameynaya in qofka guryaha uu dhibaato badan uu la kulmayo meesha waxaa lagu soo bandhigay aragtiyo kala duwan ee dadka wariyaasha intaasoo waddan ka yimid ay isweydaarsadeen oo ah oo waxaa guud laga wada hadlay tahay inay caqabad jirto sababto caqabad waxaa ka imaan kartaa dhanka dowladda haddii ay ahaa lahayd dhanka kale sababtoo ah qofka wariyaha inta badan waxaa looga baahan yahay markuu warbixin sameynaya in labada dhinac warbixin ka sameeya markay dhacdo dhacdo laakiin ma dhacdo wadamada inta badan qofka wariyaha wuxuu isku dayaa in seedkan uu aado ama seedkan uu aado marka caqabadahaasa inta badan laga hadlaya oo ah faafqareyb dowladda iyo weriyaho mid nafeed kasoo gaari karto sidii uu heli lahaa xog rasmi ah haddii ay ahaan lahayd danka saraakiisha dowladda inay muhiimadda ay leedahay in qofka weriyaha uu badbaado helo inta badan waxaa la yidhaahdaa war waa la helaa laakiin naf lama helo oo micnaheeda ay tahay in marka koowaad adiga ay seef garayso gaasire cali cumar oo ka socota dalka jabuuti ayaa ka mid ah wariyaasha shirkan ka qaybgalaya waxayna tilmaamaysaa in muhiimad gaara ugu leeyahay shirkan iyo waxyaabaha ay ka konorsatay waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faaidnay waxaa weeye horta inaan fahamno isla fahamno cidda ay gaadho argagixisadu haddii ay tahay human rights oo dumar hahaato rag hahaato sida siyaabaha oo dee looga hortago argixisada si ay u saameyso iyo magaalooyinka ay aada ugu badan yihiin inaan garano shirkan oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo afarta bishan agoosto ayaa wejigiisii koowaad waxaa lagu qabtay dalka jabuuti labadii bishii saddexaad ee sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaana xilligaasi wadamada shirkan ka qaybgala ka mid ahaa waddanka suudaan oo imika uga maqan sababo la xiriira dagaalada ka socda dalkaasi intisaar saane xuseen v o a nairobi
wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya gobolka baay ayaa muujinaya in ciidamada dowladda ay iska difaaceen weerar kale uga yimid maleeshiyaadka al-shabaab oo mar kale soo weeraray deegaanka goofgaduud waa markii saddexaad ee al-shabaab ay weerarto goofgaduud maalmo gudaheed warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh waxaa maanta degan xaaladda deegaanka goofgaduud oo gelinkii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay dagaal culus uu ku dhex marayay ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda al-shabaab wuxuu iskahorimaadka bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buuraay maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen khasaare xoogan inuu kooxda al-shabaab kasoo gaaray dagaalka ka dhacay goofgaduud buuraay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed oo aan khadka telefoonka ku wareystay ayaa sheegay kooxda al-shabaab in dagaalka shalay ka dhacay goofgaduud ay kaga dileen ku dhowaad toban askari mid ka mid a gaadiidka dagaalkana ay kaga gubeen dagaalka qolada khawaariijta de mar walba waxay isku dayayaan inay weeraraan xurumaha ciidamada ay degan yihiin tii unbay qeyb ka tahay waa soo weerareen kolley khasaaro fara badan oo dhankooda ahaa jira alxamdulilah inaga ciidankeena waxba ma gaarin laakiin sida warbixinada aan ku helnay in gaarina laga gubay ilaa dhimasho ilaa sagaal qof oo kale qiyaastii ahna laga dilay warbixinta intaasaana loo sheegay oo haddana lagu sii raad joogo wararka qaar ayaa sheegaya in gacan ku-haynta ee deegaanka goofgaduud ay la wareegeen arrimahaasi maxaa ka jira runtii waxba kama jiraan waa been abuur deegaankaas ciidanka xoog dalka soomaaliyeeda jooga difaaciisana waa adag yahay shabaab wixii ay haayaan ciidana markay keenaana meel ay tabar u helayaan ma aha ayaga yaanba sii bacadsanaynaa oo ciidankeeni hadda waxay joogaan ilaa elduun adoogo meelahaas marka waa rajaynaynaa in waa damacoodii oo fashilmay in inay ka waantoogaan waa rajaynaa insha allah wasiir maxaa keenay kooxda al-shabaab in fariisinka ciidamada dowladda ee goofguduud ay kusoo noqnoqdaan ma tabardarro adinka idinka arkeen baa arrintaasi keenaysa mise arrimo kale ayaa jira deegaankaas keliya maaha sidaad la socoto qoladan khawaariijta meel kastoo ay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga ay degan yihiin waxay isku dayaan inay arbushaan dad tabartooda sii dhammaatay waaye oo hadda tabar weyn aanan jirin laakiin waxay ka rabaan un waa joognaa inay dhahaan oo xarooyinka wax kusoo tuurtuulaan kadibna cararaan marka waa tii unbay qeyb ka tahay wax oo gaaray hadda maaha wasiir haddii aan ku weydiiyey su-aal ka baxsan goofgaduud muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed abaabul dhanka ciidamada ayaadna ka waday marka qorshahaaga baraawe muxuu ahaa sidaad la socotid koonfur galbeed waxay u diyaargaroobeysaa guud ahaan wejigii labaad ee dagaalka al-shabaab lagu cirabtiraayay saddex gobol ayna ka kooban tahay koonfur galbeed marka horey waxaan usoo samaynay u diyaargarow adag in dadkii iyo ciidankiiba la diyaariyo gobolka bokool sidoo kale gobolka bayna waa la diyaariyey marka gobolka shabeellada hoose isagana diyaarintii unbuu qeyb ka ahaa deegaanada hadda ay ku sugan yihiin oo qoladan khawaarijta ay ku sugan tahay in loo diyaargaroobo marka baraaw waa caasimadii shiraararkii amniga oo hay-adihii amniga iyo gobolka maamulka gobolka iyo degmooyinkiiyaa lagu qabanayay marka si guula noogu soo dhammaaday u diyaargarowgaas oo facebookii u ahaa kooxda al-shabaab ayaan ka hadlin khasaaraha ka soo gaaray dagaalka goofgaduud iyo guulaha maamulka koonfur galbeed uu sheeganayo mana ahan markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goofgaduud muddo toddobaad gudihiisa ayay deegaankaasi soo weerareen in ka badan saddex jeer mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta turkiga ayaa sheegay inay dalkooda ka saarayaan in ka badan hal milyan oo qof oo ah soo galooti u dhashay syriya oo aan sharci rasmi ah ku joogin dalkaasi sidoo kale mas-uuliyiinta socdaalka ee turkiga ayaa waxay bilihii u dambeeyey qaadeen ololeyaal lagu beegsanayo dadka afrikaanka ah oo ay soomaalidana ku jirto oo ay sharciyadii ka dhaceen balse weli dalka gudihiisa sii jooga iyo kuwo ku soo galay hannaan sharci darro ah sahre cidla nuur ayaa wararkani ka wareysatay cabdicasiis cawil maxamuud oo madax ka ah urur lagu magacaabo iskaashiga soomaalida turkiga oo xaruntoodu tahay magaalada ankara ugu horreynna waxay weydiisay waxa keenay in xilligan dadka la musaafuriyo
si guud ahaan waddanku intii uu ku jiray doorashada iyo intan ka dambeysayba waxaa jirtay cambain ama olole dadka ajaanibta ah focusku saaran yahay ama il gaara lagu eegayo sababtoo ah waxay noqdeen qodobka labaad ee waktiga ololaha doorashada marka dhaqaalaha laga tago laakiinse weli waxaan odhan karnaa waddankii doorasha ku jiraa maadaama oo sanadka soo socda bilihiisa hore la gelayo doorashadii golaha deegaanka sida awgeed waxaa la odhan karaa waddanku weli kamau bixin xaaladii doorashada ajaanibta iyo ajaanib nacaybka in loo in loo muujiyo dadka carabta ah iyo suuriyaanka iyo ajaanibtu inay ka mid yihiin crisiska dhaqaale ee waddanka haysta ayaa walaal weli sii taagan saameyntiisina leh taasi marka waxay keentay in weli markii dowladdu ay kasoo baxday doorashadii in saameyn ay yeelatay ololihii macaaradku ay ku qaadayeen ajaanibta taasoo dowladduna ay barnaamij usoo rogtay in in ka badan hal milyan oo dadka suuriyaanka ah si nabadgelyo ah loogu celiyo waddankoodii maadaama oo dareenkan yahay dareen shacabka dhexdiisa ka jira oo aan la dhayalsan karin taasaa keentay markaa hadda in mar labaad haddana soo laba kacleeyo olole lagu ururinayo dadka bilaa sharciga ah waddankastii kasoo jeedaan taasaa walaal baryahan socotay waxaa dhacda in markasta olole kasta oo la bilaabo ay yimaadaan waxyaabo xaddhaaf ah waan gartay ka waran dhinaca kale dadka afrikaanka ah oo dabcan soomaaliduna ku jirto waxaa la sheegayaa in dad hore u haystay sharciyo ay waddanka ku joogi karaan markuu ka dhaco aan loo jadiidinin oo sidaa lagaga saaro waddanka xataa haddii hanti ka taalay ama ubad ka joogay ama uu maalgashi ku sameeyey waddanka turkiga arrimahaasoo imka aada u soo batay sida la sheegayo ma jiraan iyaguna walaal waxaa jira qofku markuu sharcigiisu ka dhaco waddan kastaba nidaam buu leeyahay turkiga qofku markuu sharcigiisa laba bilood ka harsan tahay ayaa sharci ah inuu extensionka ayaa xeer ku dhigaya inuu extensionka ama muddo kordhinta muddo kordhinta inuu dalbado waddanka turkiga waa institutions kala duwan qeybta immigrationku ayadoo qofka aanu raacaynin mahanti buu ku leeyahay ma ganacsi buu ku leeyahay ma dalxiisba ayaa qof kasta shuruucda laga rabo haddii aanu soo dhammaynin waxaa dhici karta in markiiba uu qaato shadh ama uu rejecti qaato taas ayaa markaa waqtiyada qaar waxaa keeni karta qofkii oo waddanka hanti ku leh marka aan il gooniya lagu eegin ama aan loo arag markaa qof hanti leh oo qofkii kale xoogaa ka xuquuq badan in waktiyada qaar dad badan marka ay mediahasaa kusoo galaan laakiinse waxaan odhan karnaa sharciga dhammaan waa loo wada siman yahay ama qofku hanti ha yeesho ama si kale ha u joogo ama arday ha ahaado ama caafimaad qof kastaba shuruuc baa laga rabaa shuruucdaasi haddii uu soo oofiyo sharcigooda way helaan haddii aanay soo oofininna qofkaasi wuxuu qaataa reer ayadoo aan meesha laga saarayn waktiyo badan mar haddaanu nahay dadkii hawshan inta badan arrimaha soomaalida ay noo yimaadaan khaladaadka inta badan dhaca ayadaan meesha laga saarayn in khaladaad dhinaca immigrationka laftiisa ka yimaada ay jiraan siddeetan ama boqol kiiba toddobaatan khaladaadku inta badan waxay ka yimaadaan dadka sharciyada xariisanaya oo institutionska rasmiga ah ama meelaha lagu kalsoon yahay aan soo marin ama ayagoo macluumaad badan aan haynin xariista ama dad macluumaad badan aan ka hay macluumaad badan aan ka haynin shuruucda waddanka la tacaamula dabeedna si fudud sharcigii markaasi ku waaya marka soomaalida marka laga yimaado ma jiraan dad kale oo wadamada afrika ka tegay oo dalka turkiga jooga oo ama hab sharci darro ah kusoo gala ama markay tagaan sharcigii isagoo ka dhacay sii jooga kuwaana ay markaa qasab noqoto in boolisku ay qaqabtaan oo la tarxiilo ama la mastaafuriyo waa kiisaska ugu badan sida wasiirka arrimaha guduhu dhowaan sheegay qofka waddanka turkiga bilaa sharci kusoo gala iyo ka sharcigu ka dhacay ee sii jooga labaduba waa isku mid marka laga hadlayo shuruucda waddanka sida awgeed qofkii haddii aanu waktigii loogu talagalay aanu sharciga jiidisanin waxaa imaanaysa markaa boolisku inay la tacaamulaan afrikaanku inta badan waxay kaga duwan yihiin oo ay soomaalidu ka mid tahay waa dad waddankii ka dhex muuqanaya sida awgeed marka aad shaarica marayso waxaad tahay qof dadka inti kale ka duwan dabeedna askarigii si fudud buu kuu garan karaa oo uu kugu yeedhi karaa taasun inay dheer yihiin afrikaanka iyo soomaalidu maahaane sida kale qof kastoo bilaa sharcigii waa la mid jinsiyad doonaha kasoo jeeda waa isku wada mid baa la odhan kara marka siday ku galaan qof sharci darraahi siduu ku geli karaa turkiga oo ynu ognay in xuduudihiisu ay aada u adag yihiin inta badan wadamada deriska la ah maahana wadamada shishe inay sharci darro kusoo galo waddanka way adag tahay way waa aad bay u yar tahay laakiinse waa la diiwaan geliyey kaysas badan ayaa la diiwaan geliyey oo wadamada ciraaq intay yimaadaan kasoo gala dhankaas ama kusoo galaba waxaa la odhan karaa intoo qofka la masaafuriyo kaysaska ugu badana dhaca weeyaan intoo waa qof waddanka turkiga hore u joogay sifa sharci darraha sharciga uga dhacay la masaafuriyey fiise kala soo helay waddankii soo galay dabeedna askarigu markuu arko qofka farihii way kasoo baxayaan farihiisi mar kastaba qofka way la socdaan taasoo kale marka la odhan karaa qofkii waddanka sharci darru kusoo galay
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis cawil maxamuud oo ku sugan magaalada ankara ee dalka turkiga oo u warramayey sahre ciidla nuur haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a waxaa inoo haysa oo soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacanoo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da ee toddobaadkan dalkan maraykanka soomaali badan ayaa ka sameeyey magac iyo meeqaam weyn xagga ganacsiga waxaana soomaalida ay safka hore uga jiraan bulshooyinka soo galootiga ah ee abuuray ganacsi leh heerar kala gedisan gobollada minnesota ohio colombos iyo sidoo kaleeto searal washington waxaa ka furan ganacsi u badan suuqyo moolal ah oo lagu iibiya dharka soomaalida muslimiinta iyo kuwa afrikaanka ee qaataanba waxaa inta badan ganacsigaasi laga keenaa waddamada khaliijka taasi waxaa feer socdo maqaayadaha goobaha dadka lagu hayo xarumaha carruurta lagu xanaaneeyo iyo iskuullada gaarka ah oo dhammaantoodba ah ganacsi si weyn loogu yaqaano soomaalida soo galootiga ah ee gobolladaasi ku badan cabdiraxmaan kaahin waxa uu ka mid yahay ganacsatada maqaayadaha kuleh gobolka minnesota waxa uu noqday ganacsiga maqaayadihiisa oo dhowr ah oo aad u bullaalay bishii ina dhaaftay ee bishii mey in ay guddoonsiiso biladda heerka qaran ee ganacsiga yaryar madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka markaasi oo uu ka guddoomay saygeeda waad mahadsantahay sahra gobolka minnesota dhaqaalaha dadka soomaalida amba ganacsiga ugu weyn ay ka shaqaystaan horta waxaa u weyn dhinaca healthcareka amba mataqaana daryeerka caafimaadka dadka waaweyn iyo caruurta waxaa kale maxaan qoraysna aada u weyn ganacsiga cuntada hadday noqoto makhaayadaha amba xalaal miidada waxaa kale aan aad ugu jirnaa oo aad ugaan uga muuqanaa oo sida transportationka hadday noqoto tracking businesska amba hadday noqoto dadka caafimaadka dadka qaada iyo weliba gaar ahaan businesska dadku keligood ay shaqaystaan ee uberka soomaalida aad iyo aad ayay uga muuqdaan marka iminka waxaad moodaa beryahan dambe inaan ku yeelanay gobolka minnesota real state aad u ballaaran oo aan markii hore guryuhubaa la iibsan jiray iminka waxay aad dadku ugu bateen inay iibsadaan guryaha waaweyne ee commercialka la yidhaahdo amba xafiisyada iyo waxyaabaha mataqaanaa businesska ayay aadan u iibsadaan iminka marka dhaqaal ahaan gobolkayga waa gobol qaniis maxaa qore wuxuu ku jira wadan goboladu qaniisan ilaa saddex boqol oo bilyan ayaa sanadkii dhex wareegtaa marka dee soomaalidu maadaama ay wada shaqaystaan waxaa la odhan karaa ilaa dhowr bilyan ayay iyakuna dhexdooda ay wareejiyaan waan odhan karaa taas waayahay cabdiraxmaan kaahin ma jirtaa in soomaalida ganacsigeeda uu yahay mid ayada leh ku kooban laga yaaba in laga keeno wadamada isutaga imaaraadka carabta oo keliya inta badanna uusan ahayn business dhexgala qowmiyadaha kale ama dadka maraykanka ay u yimaadeen horta waa iska dabiici wadanka maraykanka qoomiyad kasta oo ilaa labaatanka sane u horeya ilaa soddonka sane u horeeya iyada ayaa se ganacsataa kadib waxaa soo baxda oo iminka waan aragnaa inay ciyaalka yaarka ku dhashay ganacsiga uu noqdo ganacsi la jaan qaada adduunyada amba mataqana waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo wadanka ku dhashay oo iminka businesskoogu noqday mainstream hadday noqoto hightega amba mataqaana hadday noqoto real stateka oo ad arkaysid inay wadankan maxaanku dhaha ay wax la qaybsanayaan taasi way jirtaa laakiinse markii labaatankii sana u horreeyey shan iyo labaatankii sana u horreeyey dadku waxay ahaayeen sida caadiga iyakaa dhexdooda shaqaysan jira laakiinse waxay isku bedeli doontaa generationada soo socda ee waddankan ku dhashay amba ku koray ka duwanaan doontaa maxaa yeelay suuqu wuu ku wen yahay soomaalida rofesor maxamed mukhtaar waxa uu baraa culumta afrika jaamacadda safana waxa uuna qabaa in soomaalida maraykanka ay wax badani ku soo kordhiyeen ganacsiga yaryar marka loo barbardhigo dadka kale ee soogolootiga ah gaar ahaana kuwa ka yimaada bariga afrika soomaalidu haa tiro badan badan badan ayaa ka timid dalkan maraykanka oo steedye badanna way degan yihiin haddaad eegtid yani waxaad arkaysaa soomaalidu inay aada iyo aad maanta ugu dadaalaan inay ayada naftooda isku filaadaan yani qof ahaantooda ama qoys ahaantooda reer ahaantooda taasi wax weyn ay ka taraysa dhaqaalaha waddanka maraykanka yani haddii la helaayo qof isku filan carruurtiisa iyo reerka isku filan haddii la helaayo wax dhan weeye waa wax weyn soomaalida way aad iyo aad bay taas ugu dadaalan ay sameeyaan talabaad waxay kaloo ay kobciyaan dhaqaalaha maraykanka waxay leeyihiin businessyo yani maratay iisheeg xataa ilaa gaaraya heerar maaragtay gaareen moolol ay ka samaysteen dalkan maraykanka yani magaalada minneapolis oo kale waxaa ku yaala mool aad iyo aad u weyno ilaa shan dabaq gaarayo oo boqol markaad eegtid intaasoo malaa boqol oo dukaan ay ku yaalaan oo nooc kasta lagu iibinayo wax kasta lagu iibinaya maaragtay iisheeg ha ahaadeen cunto iisheeg maryo maacuun xataa meelo lagu hagaajinayo gawaari waxaad arkaysaa meelo maaragtay timo lagu xir yani wa runtii yani mool dhan oo oo ilaa shan dabaq ah balaciisu yani taasi waxay maraykanku ay ku taraysaa intaas oo maaragtay customers wax iibsanayo maarata inay waxban kusoo korinayso sidaa oo kale mool weyn baa ku yaala magaalada iisheeg ohio columbus meel aanay bari degaan yani soomaalidu waa dad maarata aad iyo aad ugu wanaagsan dhanka ganacsiga iyo businesska marka runtii waxaan odhan karaa yani kaalin weyn bay kaga jiraan maaragtay in ay iisheeg ay kobciyaan ay wax ka taraan dhaqaalaha maraykanka isteedyada qaarkood mayn oo kale waxaa la adkelaysa beeray ku leeyihiin waxbay abuuraan waxbay soo saaraan wax soo saar marka runtii soomaalida dalkan timid kaalin weyn bay kaga jiraan kobcinta dhaqaalaha maraykanka haddaba muxuu ganacsiga soomaalida ku salaysan yahay maxamed sheekh xuseen waxa uu ka faalloodaa arrimaha maraykanka iyo caalamkaba waxa aana weydiiyey waxyaabaha ay soomaalida badi ka ganacsato in uu noo sharaxo sanadihii ugu dambeysay ayay ganacsigeeda kobcayay waana sanadihii soomaalida inta badan waxay waddanka timaaday waxay ninetyada markii waddankeena soo burburay hadda dadku markay soo bataan ganacsiga iyo fikirka iyo maxaa la dhahaa firfircoonida dadka gadaal ka imaada waxaa la imaadaan intooda badan way sii badataa baahida dadkani way badataa markii number fiican la helo waxaa dadka ku fikiraya inay ama makhaayado furtaan ama inay xawaalido samaystaan ama inay dukaano samaystaan ama waxaada baahida dadka meesha joogo intay la eg tahay marka ganacsigooda wuxuu aad u soo xoogooday sanadahan dambe oo waxaana keenaya waxa waaye dadkii ayaa waddanka aad uga yimid marka dad badan ayaa yimid maadaama dad badan ay imaadeenna waxay ganacsiyada ku fikireen wixii dadkaa laga iibin karo intooda badanna waxay iibiyaan waxaa dadkeen dhaqan ahaanay u leeyihiin oo ah waxyaalaha haddaan kasoo hadlayna waayahay waxaad iga warantaa marka soomaalida markii la fiiriyo dhinaca kaleeto bulshooyinka kaleeto ayaga lamidka ee soo galootiga ah sidee ayay uga horeeyaan xagga ganacsiga sahri soomaalida sidaad ka warqabto waa dad aad u firfircoon runtii firfircoonidaas waxyaalo badan ayay keenaysaa oo wax badan isku dayo waaye oo wax badan isku taxluujiyo intooda badan ganacsigana way uga fiican yihiin dadka maaragtay oo immigrantga dadka soo galootiga ah marka laga tago soomaalida dadka ugu wanaagsan waaye dhanka ganacsiga cibaado badan oo dadka soo galootiga ay garaaci jirin ayay dadka soomaalida garaaceen runtii businesskooda waana taas ugu horeeya dadka ayagu lamidka ah iyo ama waktiga imaada yimid ama kasoo horeeya xitaa ay oga firfircoon waxyaala badan marka waa soomaalida dhaqan ahaan waa dad ku wanaagsan ganacsiga runtii waxaana tusaale ugu filan runtii haddaan tusaale ku siiyo saaro anoo hadda ka hor ka tega maraykanka oo jooga waddan ku yaalo afrika ayaa maalin tuulo aan booqanayna aniga nin asla shaqaynaynay marka waxaa dhacday markaan kasoo degay gaarigii ninkii aan la balansanin oo iskuulaan booqanayn iskuulka maamulihiis inuu markuu dusha kore iga arkay inuu aqoonsaday inaan soomaali ahay muuqaalkeyga marka arrintan ka dhamaysanay kadib wuxuu si goon hoos ii wareyso ugu yiri soomaali maanta haa markaa saas ku yiri wuxuu ugu yiri markaa kor kasoo socotaan ku jeedo waxaas dhahay ninkaan ganacsi wax mau wadaa oo ganacsi sidaan ganacsi uga hadlayn fikirkeeda ayaa igu dhalatay yiri marka aad ayay ii farxad gelisay taasna waxay ku tusinaysaa dadka soomaalida inay yihiin runtii dad ganacsiga loo yaqaano ganacsigana xooga ku firfircoon gobolka minnesora ayaa leh hay-ado gacansiya ganacsiga yaryar ee soo koraya gaar ahaana kuwa dadka soo galootiga ama laga tirada badan yahay sida uu leeyahay mar kale cabdiraxmaan kaahin waxaan si wanaaga gobolkani waxa weeyaan wuxuu kaga duwan yahay amba soomaalida kusoo xushaan minnesota siriga amba countiga amba gobolkan wuxuu leeyahay dhaqaale lagu caawiyo oo ganacsatada yaryar ee soo koraysa siiba immigrantka marka waxaa jira dhowr hay-adood oo iyaku ka shaqeeya oo deymiya businesyada soomaalida amba immigrantka cusub marka fursado badan baa jira iminkana waxaa gobolkayaga ku jira baarlamanka amba sharciyada sameeya ilaa shan qofaa ku jira marka kuwaasina waxay aad ugu dadaalaan in ay ganax dhaqaalaha gobolka minnesota ay soomaalidu ay ka helaan qeybtoodii marka dhaqaale ahaan soomaalidu i think waxa weeyaan dadka ugu fiican ama ugu dhaqaale fiican immigrantska siba maxaan ku oraa dadka mud africa ka yimiday waxa ugu dhaqaalo badan soomaalida qoomiyad ahaan waxaa noqon karaa qoomiyadda labaad amata saddexaad dadka yimiday gobolka minnesota bulshada soomaalida ma ahan mid ku dhex milanto bulshooyinka kale waxaana aad u qarayar ganacsi ka duwan kan soomaalida dhexdeeda ah in ay ka ganacsadaan soomaalida haddaba sidee ayay taasi u saameyn kartaa ganacsiga soomaalida sideese ayuu horumar ku samayn karaa ganacsi intiisa badan quseeya un bulshada dhexdeeda inay iyagu kala ganacsadaan waa kan mar kale rofesor maxamed xaaji mukhtaar dhinaca kale markaad eegtid bal waxaad iga warantaa soomaalida ma yihiin dad ku dhex milmi kara afrikaanka kale ama soo galootiga qolyaha kaleete ah ee waddankan maraykanka yimid ayaga unbaa wax iska gato ama wax soo degsado ama wax dhoofsado maxaa ugu wacan
waa run weye waxbaa ka jira taasi ku milmiddu soomaalidu way maaragtay way ku liitaan way ku adag tahay waxyaabaha liidaayo waxaan u malaynaya waxaa ka mid a afrikaankan kale oon isku midabka nahay yani waxa weeye waa afrikaan yani diimaha maraykanka wax ka kaga jira masalan waa christians afrikaanka waa christians marka christianka madow kaniisadda maraykanka u tegaya asxaabba la yeelanaya meelahaasu masalana isku soo badanaya soomaaligii waa muslim marka laga ark lagu arki maayo meelyowgii maaragtay noocaas laisku baranayo laisku arkaayo la tago marka kumilnadiisii maaragtay dhanka way ka yaraanaysaa waxaa kaloo yaraanaya oo laga dareemaya soomaaligii wuxuu wataa masalan waxyaabaha maraykanka iyo soomaalida xiriirkooda markii la eego yani dhaawacyo badan baa waxaa ka soo gaaray masalan burburkii markuu dhacay soomaaliya in maraykanku waxyaaba badan aysan ilaali karin baa iska jiraayo oo sidii black hop down oo kale markay dhacaysay in ayaga oo mayd ah oo lagu jiidjiidayo wadooyinka xamar iyo markay soo xusuustaan ma ilaabin way xusuustaan marka markay maqlaan soomaaliya waxaa laga yaabaa inay yaraha ay ka boodaan intaas oo ayaa diidaysaan u malaynaya kumilmidda maxaa idhahdaa bulshada maraykanka waxay kaloo aad ku arkaysaa maryaha ay qaadanayaan yani afrikaanka kale waxay qaataan maryaha maraykanka caadiga ay qaataan bay qaataan soomaaligu gaar ahaan haweenka soomaalidu ma qaataan yani ama ma guntagaan maryihii maraykanka gabdhahooda haweenkooda qaadanaya korarka bulshada soomaalida ee maraykanka ayaa kaalin ka ciyaaraya kobaca dhaqaalaha iyo ganacsigoodaba guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o e da ee toddobaadkan oo aan ku eegnay ganacsiga soomaalida maraykanka ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonnana sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a markana washington madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa maanta hortegay maxkamad ku taala magaaladan washington d c isagoo ku eedeysan inuu si aan sharci ahayn isugu dayay inuu bedelo natiijada doorashada ee laba kun iyo labaatankii ee uu ku guul daraystay uuna ku guuleystay madaxweyne joe biden qaaliga maxkamadda waa tanya ajuudkan oo uu u magacaabay madaxweynihii maaragtay trump ka horreeyey ee barack obama arrimahan ayaa sidoo kale wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka wareystay gariiqaan amiin haruun oo ah qareen degan gobolka minnesota
inkastoon ognahay sanadka gudihii saddex dacwo oo kala duwan in lagu soo ogay sharcigu siduu qabo waa in qofka loo yeero oo maxkamadda horteeda looga akriyo ama la ogeysiiyo in dacwo ku socoto oo qareenkiisu si maaragtay gooni ah ama maaragtay khaasa ugu akriyo laakiin uu qarto in loo akhriyay dacwada lagu haysto og yahayna in dacwo ay ku socoto iyo waxay dacwada tahay marka laba mid bay noqon doontaa waxaa laga yaabaa in meesha lafteeda qiraal la yidhahdo ama qiro ama diid oo uu sidaas maaragtay uu diido inta ay u badan tahay sababto ade marka u horeysa wax caadi ahaan qirtaa ma jirto iyo in laga wada hadlo shuruudaha maxkamaddu ay ku xirayso inta aan la gaarin maxkamadaha soo socda ee banaanka ku joogayo waayo qof kasta oo dacwo lagu soo ogo maaragtay waxaa xilkiisa markaas qaadaya maxkamadda iyo hay-adda asluubta laakiin waxaa lagu sii daayaa qofka in aan looga baqaynin inuu baxsado damiin ayaa lagu sii daayaa ama lacag ha noqdo ama maaragtay shuruudo qaadigu soo dhigay ha noqotee marka shuruudana waa loo akrin doonaa waxaa kaloo laga hadli doonaa oo la gudageli doonaa jadwalka maxkamadda ay ku socon doonto iyo inta ay u baahan yihiin khayr ilaalintu inay ugu soo gudbiyaan caddeymaha ay ku haystaan iyo makhraatyada dhinaca difaacaya madaxweynihii hore ee dalkan donald trump marka eedan sida aad sheegtay waa waxay ka mid tahay dhowr eedo oo kala duwan oo uu sanadkan wajahay eeddani markaad qiimayso miisaankeeda iyo waxa ay kaga duwanaan karto eedihii hore ee lagu haystay runtii haddii uu ahaan lahaa siyaasi kale runtii waa eed culus bay ahaan lahayd oo runtii ka reebi kari lahayd maarata tartamada iyo waxyaala badan saameyn wan yeelan lahayd hase haatee waxaan ognahay madaxweynaha labadii dacweed ka horreysay waxba inaysan saas ugu dhimin xagga ololihiisa doorasho iyo taageerayaashiisa midna tanna inay ka duwanaan doonto lama saadaalinayo laakiin waa la arki doonaa madaxweynaha waxaad moodaa eed kasta oo loo jeediyo wax kasta oo la sheego in maaragtay taageerayaashiisuna ay ka sii qaadayaan jacayl ay u qabaan iyo taageero ay u muujinayaan isaguna uusan maaragtay haba yaraatee wax maaragtay dibagurasho ah uu samaynaynin mar walbana uu ku eedeynayo in uu yahay maaragtay shaksi dulman oo ay rabaan dad dana gaara leh iyo siyaasiyiin dana gooni ah leh in ay ka reeba ka reebaan tartanka magaciisana ku ciyaaraan taasna uu u sarrifanayo in la rabo dadka taageerayaashiisa in laga saaro suuqa siyaasadda gariiqaan amiin eedahan cusub dacwadahan uu hadda wajahayo ee heer federaal ma kuula muuqdaan kuwa uu ku mutaysan karo haddii dembigooda lagu helo inuu xabsi galo dabcan eedahan waa eedahan culus waxay daaran tahay oo ay eedahan ugu culus in madaxweynuhu uu isku dayey isagoo maaragtay ugu ugu yeeraya taageerayaashiisa in uu isagu guulaystay oo la rabo in laga boobo maaragtay codadka uu ku booriyey dhowr jeer taageerayaashiisa inay isu soo baxaan sidoo kale inuu isku dayey maaragtay dadkii officialska ahaa ama maaragtay saraakiisha gacanta ku haysay codtirinta iyo codbixinta in ay arrinta farageliyaan oo isagu uu badiyey la rabo in laga musuq maasuqo iyo sidoo kale xataa inuu isku dayo madaxweyne ku-xigeenkiisii in uu xataa ku qanciyo in la hor istaago ku dhawaaqidda natiijada doorashada sidoo kale baarlamaanka oo ku dhawaaqidii iyo tirinta codadka waday dastuurna u leh in iyagu ay soo saaraan qofka guulaystay inuu ka hortago marka eedeemo aad u culculus weeye waa eedamo lagu mutaysan karo runtii xabsi iyo maaragtay ganaax aad u xoog badan waa tahay ugu dambayntii bal madaxweyne donald trump hadda wuxuu u tartamayaa mar kale inuu aqalka cad ku soo noqdo waxauna uu hogaanka u hayaa musharaxiinta xisbiga jamhuuriga maxay arintani u dhimi kartaa inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ku matalaya doorashada novembar labada kun iyo afar labaatanka runtii saan hore u sheegay hadduu ahaan lahaa siyaasi hore arrintani arrin weyn bay noqon lahayd laakiin maadaama ognahay madaxweyne donald trump in aysan arrintan hadda kahor waxba ka dhimin arrintan in qof maaragtay heerkan soo gaaray oo madaxweyne dalka ka soo noqday haddana ah murashaxa ugu cadcad xisbi weyn oo dalkan maraykanka ka tirsan weligii ma dhicin in intaanoo eed loo jeediyo marka arrintani waxaa moodaa arrin aan horay sharcigu uga baaraan degin iyo nidaamka cadaalad dalkan inuu yahay waxaan ognahay dadka caadiga ah haddii ay dembiyada qaarkood galaan ama lagu helo in ay waayaan fursaddii ay ku codayn lahaayeen ama lagala noqdo macnaha inay cod ka qayb qaadan karaan oo ay dadka u codayn karaan oo kale siyaasiyiinta marka laakiin siyaasi heerkan soo gaaray weli ma dhicin in dembiyo noocaan lagu soo oogo marka arrintan waxaad moodaa inay xaajiyuguba ku tahay nidaamka iyo habka cadaaladda welina ay maaragtay dadka arrimaha ku xeel dheer sharciga ay u arkaan inay tahay arrin aan la hubin in ay ka horsaay karto xataa haddii lagu helo dembiga in uu qabto heerka madaxweynenimada dalka maraykanka
kaasi waxa uu ahaa gariiqaan amiin haruun oo ku sugan gobolka minnesota oo u waramayey wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii aan raahde barnaamijkii wargeysyada aan raahde xubinteenii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
roobka xilliga ayaa waxay ka da-ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka waddooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen sannado badan wax dayactira laguma sameyn iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan haddaba maxaa diidaya in canshuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahan yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo dhaktar xasan nuur diinle labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka aqoon-yahan yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya ma muuqato runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato hadday tahay caafimaadkii hadday tahay dibudhiskii wadooyinkii hadday tahay iskuullo oo yacni free ah runtii intaba lagama haayo waxaana waxaana is leeyahay runtii waxay taas waxay qayb ka tahay qayb ka mida yacni maamul xumada waddanka ka jirta shacabkana xaqi u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaada in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto waxaana isleeyahay qayb ka mid a waxaa waa burburka wadanka saameeye ka mid tahay doctor xasan
master xuseen aada u mahadsan tahay saameynta ay yeesheen roobabka aada ay u ballaaran yihiin hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan canshuurta laga wada qaadin dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin aysan dhiibi karinba baraarugeeda aysan ku jira marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada wadanka ka jira canshuurta sidii loogu talagalay uma qaadaan marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabkii aan lagu celi karin macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto askartii wixii maamulka lagu farday arrimihii bulshada maxaa loo daadigaaba marka dowladda soomaaliya iyo hay-adaha kalea sometimes ka saacidaan marka problemka ugu weyn waxaa waaye dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ah canshuurta ma la wada baxsho mana soo wada gasho marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib markaas service la sameeyo
yuusuf haye walla horta canshuur sideeda marka laga hadlayo waxaa waa in shacabkii laga qaaday dib wax loogu qabto waayo canshuurta yacni marka laga hadlaayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto waxaa kow ka ah inay helaan biyo nadiifa in loogu qabto koronto oo muxuu ahay firiya inay helaan goob caafimaada inay cunugii hadduu cunugaaga kaa xanuunsado aad geysan kartid adoona lacag waxba lagugu xujeenin cunugaaga waxbarasho inaa u heli kartid intaba laguma haayo waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynaay roob roobabaa lagu jiraa wadankiio dhan wuxuu jidadkiio dham walaalaheena turkiga ama hay-adihii kale ay dhiseen oo dhan bad ayay noqotay biyihii ayaa fadhiistay qaab loo maarayaa la la-yahay marka canshuurta shacabka wax loogu qabtaa la leeyahay yani anaga ma ma fahmi karno dowlado caalamiyaha ama turkiga ama qadara wadooyinka dhisay canshuurta maanta adeegana maanta saas loogu qabtay ma aragna annaga marka waxaan isleeyahay in aada loogu laabtay aada ugu ficnaan lahayd hay-adaha ay qusayso in shacabka ay dib ugu celiyaan
haye xasan in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo dowladda keliya inaan lagu dhaliilin laakiin la dhaho shacabka xaggiisa agay canshuurta ma dhiibaan sarfiska loogu talagalay markaasaa la qaban karaa marka dad aan canshuurtii siday u tahay aan loo dhiibeynin dowladda yaan lagu eedin maamulada wadanka ka jirna yaan lagu eedin hadday waxaan soo kabanayaan hadday dadka dowladnimada fahmayaan marka hadda haddaan dhaleeceen iyo wax walba aan bilowno maxaa wadada saas u noqdeen biyihii maxay saas u noqdeen marka step by step waa waxaan marka steebka waa la gaari doonaa xilli waxaa la gaari doonaa tobankii kilomitirbo laga helo m c h waxbarasho wax walba laga helo adeegyadii bulshadii biyihii hadday meel galaan oo kaleeto maxay tiraahdaa booydihii lagu qaadi lahay soo bulaacadihii waxaas bajet uma hayno annaga laakiin wadan oo dhisana waxaas bajet u helaya marka wadankan wadan soo koraayo waay marka saaxiibka yuusuf iyo dadka ku ra'yiga waxaan leeyahay soo koridaas waa gaari doonaa heerkaas aana la damacsantihiina waa la gaaraya insha allah aan laakiin aan wada qabanno waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay bal eeg maanta wadamada waa hormarin lagu leeyahay yurubta qaarkood jarmalka oo kaleeto faransiiska oo kaleeto daadada maanta waa ku rugmada lagu leeyahay marka dad oo bajadi u haysta waay macluudlahi anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daara dhiceen xaaladihii amniga arrimo bulsho iska dhaaf naftii go-aysay aa amni loo la-ya marka waddamadaasaa saas ah marka insha allah ondogomin rocess process inay qaadanaysaan jeclahay marka bulaacada iyo waxaasoo dhan waa heli doonaa insha allah waa maadsan tahay yuusuf waa maqlaysaa doctor xasan wuxuu leeyahay awoodda dowladda oo yar darteed mooye dadaalka ma yara doctoorka hadda tusaalaha uu soo qaata waxaan is leeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin waayo tusaale hadda germany iyo soomaaliya in comparison loo sameeyo aaday u kala duwan tahay wadankeena haddeer waa wax iska caadi waa haddeer in oo kale taas haddii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawey adeegyadii bulshadii aaw waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aad geysan kartid isbitaal isbitaaladii hadda dowladdii ay lahayd waagii hore dhammaan hadda private sectors ha ku wada shaqaysto waxaa la rabay dowladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixin kartaa la rabaa marka intaas ma muuqato iska badaa iskoolkii iskuuladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysto private schools cunugaaga maanta bishii shan iyo toban dolar labaatan dolara bishii lagaa rabaa imagine toddoba cunuga guriga ay joogto maanta meeqaa laga qaadi karaa ma awoodi karaan waalidiinta dowladda yaa la raba inay kofar garayso canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii lagama hayo marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino marka u malayn maayo xalinteeda xataa inay haddeer broseskeedii iyo waddadii inay celin lahaayo xataa uma maleyn haye xasan maxaa kuu muuqdo wax in la qabanayo ama raje wax soo socda ma jirtaa waxaa ii muuqdo in maxay tidhaahdaa rajo fiican ay jirto marba marka ka dambeyso wadanka uu sii hormarayo dad ay imaanayaan maalgashanayaan dowladdii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan samaynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ay qayb ka tahay marka maanta haddii annaga saan aan dhahno waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxayo afar sano soo socoto mandate maxaa degsan arrimaha bulshada mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda amniga so marka waxaa waay step by step waay saa hadday u sheega waxaa waay naftii iyo amnigii iyo maandheedyadii kalaa lala maxay tira lala tacaalaa marka arrimihii bulshadoo kaleeto insha allahu tacaala yaana degdegin waa jidkay kusoo jiraan mar un waxaa waa waa la gaari doonaa yuusuf ugu dambeyn ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynaya aniga oo baaqna u diraya hay-adaha kala duwan ee dowladda hadday tahay fulintii iyo hadday tahay baarlamaankii inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto waddooyin loogu dhiso goobo caafimaad la siiyo waxbarasho lagu siiyo shacabka soomaaliyeed xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladooda dhinac walba ay taageeraan ay garab istaagaan marka haddaadan shacabkii maar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin wadashaqeynta shacabka aada leedaha xataa aaday u yaraanaysaa markaas xaafadaha hadda magaalada muqdisho markaa fiirisid wadooyinkii shacabkiia kasoo wada guuri biyihii meesha fadhiistayaa isbedelay wasaq darteed waxaa la rabaa arrimaha bulshada prioritiga koowaad inay dowladda siisaa la rabaa waa umaasan tahay haye doctor xasan ugu dambeyn
waxaan leeyahay aniga waxawaa rajo fiicana ii muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray dabcan waa macquul laakiin ka dabategisee leedaha waa laga daba tagay meelihii biyihii waa laga saaray baabuuraa loo qaatay booyadaa loo qaatay waa laga soo saaray so taas maxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay ma ahan in meesha welii biyihii ay ku jiraan biyihii waa ka tambateen waxaa waaye waa nimco rabbaani ah nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay laakiin yaan laga dhiganin wax maxay tidhaahdaa musiibo ah insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambey doonaa fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kaleoo la shaqeeya waxaan leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haddana waxaad kusoo dhowaataan xubintii wargeysyada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha turkiya oo ka codsaday inuu ruushku dib u bilaabo mashruucii dhoofinta qamadidah ee ay ka wada shaqeeyeen qaramada midoobay turkiya iyo moscow wadahadalna arrinkaasi laga yeesho
sida wargeysku daabacay madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan waxa uu ku booriyey madaxweynaha ruushka valadimir putin inuu dib u furo wadahadaladii nidaamka dhoofinta qamadiga ay saddexda geesoodka ahaa ay sida wadajirka uga wada shaqaynayeen iyadoo weerar cirka uu ruushku ku burburiyey dekado iyo sahay qamadiya oo taallay dekada ku taalla gobolka odesa dab ayaa ka kacay sida wargeysku daabacay goobaha kaabayaasha muhiimka ee aagga koonfureed subaxnimadii arbacadii halka wasaaradda difaaca ukraine ay sheegtay in warshad ku taalla ismail oo dhacda webiga danuub ee ka yimaada rumeniya ay si xun u burburtay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay duqaynta kaabayaasha qamadida meesha lagu sameeya inay tahay weerar ka dhan ah innaga oo dhan caalamkuna ay tahay inay jawaab ka wada bixiyaan madaxweynaha ayaa sheegay marka la beegsado dekedaha marka ay argagixisadu si ulakac ah u weerarto sida uu hadalka u dhigay warshadaha qamadida tani waa khatar qaaradda oo dhan la soo daristay ruushku waa uu awoodaa ayuu yidhi inuu joojiyo waana inuu joojiyaa sida wargeysku daabacay kadib weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn madaxweyne erdogan ayaa telefoon u diray moscow waxa aanu ku casuumay madaxweynaha ruushku inuu kasoo qayb galo wadahadallo cusub oo mowduucan qamadida lagaga wada xaajoonayo
haday u mahadsan yihiin jamaal axmed cusmaan iyo cabdixaafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo